waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysataan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada magaalooyinka qaar caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan boggeena v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah sagaalka bisha januari sanadka labada kun iyo koo iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo washingtonna waa tobankii iyo barkii habeenimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idiin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waxay ku saabsan tahay cudurkii u k covid ayaa laga helay hotel ka mid ah hoteelada brisban sidaa daraaddeed baa maarata saddex beri ayaa loo saaray lockdown la geliyey
xanuunka coronavirus nuuciisa deg dega u fida oo laga helay dalka australia warbixin ayaanu idinkaga haynaa qodobada kale aad idaacadeena ku maqli doontaanna waxaa ka mida suudaan iyo eritrea oo heshiis gaaray xilli gobolka ay xiisada ka alowsan tahay sidee heshiiska khilaafka qaliijka wax uga bedelayaa dagaalkii dhanka warbaahinta ee labada dhinac ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka waxaa inoo haya xuseen barre aadan
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa jimcihii shalay shaaca ka qaaday in aanu ka qaybgeli doonin munaasabadda xilwareejinta iyo dhaarinta madaxweynaha la doortay ee joe biden oo dhici doonta labaatanka bishan januari madaxweyne trump ayaa warkan ku shaaciyey bartiisa twitter-ka go-aanka madaxweyne donald trump ayaa lagu tilmaamay mid ka dhan a dhaqanka soo jireenka ah ee ay madaxda maraykanku ay muddo qarniyaal ah si nabadgelya ula kala wareegi jireen xilka arrintan ayaa sidoo kale ku soo beegmaysa iyada oo taageerayaasha madaxweyne trump ay ku weerareen golaha koongareeska maraykanka xili lagu guda jiray ansixinta natiijadii doorashada madaxtinimada maraykanka ee uu ku guuleystay madaxweyneha la doortay joe biden kooxda u qaabilsan xilwareejinta iyo muddada kala gurka labada madaxweyne ee maraykanka ayaa sheegay in maamulka cusub ee madaxweyne joe biden ay mudnaanta siin doonaan sidii degdeg loogu qaybin lahaa tallaalka cudurka covid-19 kooxda xilwareejinta u qaabilsan madaxweynaha la doortay ee maraykanka joe biden ayaa sheegay in isla maalinta uu madaxweynaha la doortay xilka la wareegay ee labaatanka bishan januari ay dhaqan geli doonaan siyaasado cusub oo sahlaya in dadweynuhu helaan talaalka covid-19 howlaha hirgelinta talaalka ayaa la kulmay ciqabado kala duwan tan iyo markii la ansixiyey bishii hore keliya lix milyan oo qof oo maraykan ah oo ka mid ah soddonka milyan ee loo qorsheeyey in la talaalo ayaa fursad u helay talaalkaas
mahadsanid xuseen bare aadan oo warka caalamka noo soo jeedinayay khilaafka u dhexeeya dalalka qaliijka ee dhowaan laga heshiiyey ayaa muddadii uu socday waxaa dhinacyada ishayaahi ay isku adeegsanayeen warbaahinta rasmiga ah iyo baraha bulshada ay ku xiriirto haddaba heshiiskan kadib maxaa isbedelay xuseen barre aadan ayaa warbixintan arrintaasi ku eegaya dunida carabta gaar ahaan dalalka khaliijka iyo masar waxaa saddexdii sano ee lasoo dhaafay aad u hadheeyey khilaafkii u dhexeeyey qatar iyo qaar ka mid ah dalalka khaliijka oo uu sacuudigu horkacayo meelaha ugu badan ee laga dareemayay xiisadan ayaa waxaa ka mid ah warbaahinta dalalkaasi iyo baraha bulshada gaar ahaan barta twitter-ka iyo weliba facebooka oo labada dhinac ay isku marinayeen dacaayad iyo dhaleecayn mararka qaarkood xadka ka baxsan waxaana dalalka khaliijka oo hodan ku ah shidaalku ay dagaalka warbaahinta ku bixiyeen malaayiin doolar sida uu sharaxayo maxamed cali biixi oo ah suxufi ka faallooda arrimaha dunida carabta muddo badanna ka soo shaqeeyey boqortooyada sacuudiga haatanna ku sugan dalka kenya xsaradii khaliijka warbaahintu qayb weyn bay ka qaateen oo saamayn bay ku lahaayeen waxaanay faafinayeen dacaayadaha ka dhankaa qolaba dee qolada kale ayay u miisaysay marka warbaahintan sacuudiga iyo imaaraadka carabta iyo maxay ahaytay baxrayn iyo masar dhinacayay ahaayeen oo kasoo wada jeedeen qadar warbaahinteeduna dhinaca kale ayay kasoo jeeday marka marka la qiimeeyo laysu geeyo anigu saan u malaynayo waxaa ugu saameyn badnaa oo ugu adkaa janaalkan la yidhaahdo al jaziira oo de marka la eego isagoo ugu professionaalsan uguna saameyn badan wadamada carabta oo isagu soo qufay maxay ahayto waxyaabo horeo qadiim ahaa iyo waxyaabo kale oo markii heshiiska la ahaa aanay taataaban jirin dhinaca social mediaha markaad eegto qolooyinkan huwante ee sacuudigu horkacayo waxay aada u adeegsanayeen waxaan afka qalaad lagu yidhahdo troyalka oo nanigu bixiyey guulwadayaasha dhinaca internetka oo ah kooxo abaabulan oo fidiya brobagandada ee dowladaha weerarana cid kasta oo ishayaan waana habdhaqan laga yaqaano wadamadan carabta intaa uun ma aha taa waxaa labada dhinac ay isu adeegsanayeen shirkadahan public relationska ka shaqeeya xidhiidhka guud iyo xarumahan cilmi baadhista ee ku yaala maraykan iyo yurub iyagoo billions ku bixinayay sidii qoloba ee qolada kale ay suncadeeda u diri lahayd marka marka la eego dhinaca warbaahinta iyo dhinaca afkaba labada dhinacba ee waxba isumaana reeban inkasta oo labada dhinac ee isku hayay siyaasadda khaliijku ay ku taalax tageen colaadda iyo dacaayadaha ay isku marinayaan warbaahinta iyo baraha bulshada haddana waxaa si kadiis ah ay mar qura arrintu isu beddeshay markii ay dhowaan ku dhawaaqeen in laga heshiiyey khilaafkii jiray iyada oo amiirka qatar tamiim bin xamed uu markii ugu horreysay muddo saddex sanno ah uu ka qayb galay shir madaxeedkii dalalka khaliijka ee toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey degmada alculah ee boqortooyada sacuudiga isbeddelkan degdega ah ayaa laga dareemay baraha bulshada iyo warbaahinta khaliijka sida uu sharaxayo maxamed cali biixi oo ah suxufi ka faallodo arrimaha dunida carabta waxaa isbedelay wax badan horta in mid la ogaadaana waa muhiimo xukunka wadamadani waxa uu u habaysan yahay qaabkan la yidhaahdo centralization oo meel qurataa wax laga hagaa ra'yiga dadka dadweynaha meel quraa laga hagaa sidaa darteed waxaa markiiba la baandheeyey kaararkii dacaayadaha ee la isticmaalayay habeen qura ayayna wax isku bedeleen sacuudiga waxaa jira sheekh caanahoo la xiay lagu xidhay duca uu baraha bulshada kusoo qoray intaan la heshiin weliba imika waxaan umalaynaya muddo inuu xidhan yahay oo uu leeyahay ilaahayo wadamada heshiisii intaa quraataa lagu xidhay marka hadda wax badan baa isbedelay marka warbaahinta caadiga iyo social media labaduba way bedeleen lahjadoodii warbaahintana marka la eego kama dhex shaqayso dee system dimuqraadi ah marka waxay ku khasban yihiin in wixii lagu heshiiyo oo ay ka mid tahay joojinta dacaayadaha labada dhinacba ay raacaan dabcan marka waa laga dareemayaa labada dhinacba warbaahintoodu inay ka yar dhimeen laakiin markii hore ayaad moodaa xoogaa inay isku talax tageenoo maxay ahayto meelo fogfog ay gaadheen marka imika waxaad moodaa in ay laakiin ay xoogaa labada dhinacba ay ka dhimeen
dalalka khaliijka amaba gacanka carbeed ayaa ah dalal isku xukuma nidaamka boqortooyada taasi oo awood dheeraada siinaysa hadba boqorka talada haya
mahadsanid xuseen barre aadan warbixintaasi noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay
dowladaha suudaan iyo eritrea ayaa ku heshiiyey in ay isa kaashadaan xiisadaha ka taagan gobolka xili ay weli taagan tahay xiisada udhexaysa suudaan iyo etoobiya waryaheena xuseen saxnuuni ayaa warbixintan kasoo diray magaalada qaahira dowladaha suudaan iyo eritereya ayaa ku heshiiyey in lasii wado iskaashiga u dhexeeya labada dal iyo in ay mowqif midaysan ka gaaraan xiisadaha caalamka iyo kuwa gobolka waa sida ay baahiyeen warbaahinta dalkaasi suudaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka suudaan al sayid cumar khamaruddiin ayaa hadalkaasi sheegay isaga oo shir jaraa'id ku qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada khartuum kadib markii ay dib ugu soo laabteen isaga iyo wafdi uu hogaaminayay ku-xigeenka golaha kumeelgaarka ah ee maamula dalkaasi jenaraal maxamed xamdaan xamiidati oo booqasho ku tegay dalka eritereya waa sida ay qortay wakaalada wararka ee dalkaasi maalintii shalay ee jimcaha wafdiga suudaan ayaa booqasho ku tegay magaalada asmara ee caasimada dalka eritereya si ay madaxda dalkaasi ugala hadlaan xaaladda gobolka taasoo kusoo beegantay iyadoo weli taagan xiisada ka alowsan xuduudda dalalka suudaan iyo ethoobiya maxamed xamdaan xamiidati oo ay weheliyaan wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi kamaruddiin iyo agaasimaha sirdoonka dalka suudaan jenaraal jamaal cabdulmajiid ayaa waxa ay wadahadal la yeesheen madaxweynaha eritariya isiyaas afawelki iyagoo ka wada hadlay arrimaha gobolka xuduudaha qaxootiga iyo dadka ku barakacay rabshadaha ka socda gobolka tigree ee dalka ethoobiya labada dhinac waxay ku heshiiyeen in la sii wado iskaashiga danta labada dal iyo in la iswaafajiyo mowqifyada la xiriira arrimaha caalamka iyo gobolka ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalka suudaan oo la hadlayay warbaahinta arrimahan ayaa imaanaya xili dhammaadkii bishii diseembar ee sanadkii hore dowladda suudaan ay ku dhawaaqday inay gacanta ay ku hayso dhammaan dhulalka xadkala leh ethoobiya iyadoo ay ku eedeysay adis ababa inay ku soo duushay dhulkeeda islamarkaasina ay jebisay heshiiskii labada dal ay kala saxiixdeen sannadii oo ku saabsanaa arrimaha xadka qiyaasii lix iyo labaatan sano ka hor maleeshiyo ethoobiyan ah ayaa waxa ay qabsadeen dhulka beeralayda suudaan oo ku yaala aaga alfashaqa bariga dalkaasi taasoo xukuumadda khartuum ay ku eedeysay ciidanka ethoobiya inay taageerayeen qowlaysatadaasi laakiin xukuumadda adis ababa ayaa si weyn u beenisay arrintaasi dhinaca kale wasiirka waraabka iyo kheyraadka biyaha ee suudaan al-sayid yaasir cabaas ayaa sheegay habeenkii xalaya in dowladdiisa ay ka walaacsan tahay tallaabada dowladda ethoobiya ay ku sheegtay in marxaladda labaad ee buuxinta biyoxireenkeeda in ay dib u bilaabayso bisha juuna ee sannadkani yaasir cabaas oo fariin u diray wasiirka iskaashiga ee dowladda koonfur afrika ahna guddoomiyaha kalfadhiga ee midooda afrika ayaa sheegay in dowladdiisa ay sii wadi karto wadahadalka biyoxireenka ethoobiya marka wax laga bedelo qaabka horey ay ugu socdeen wadaxaajoodka wasiirka waraabka iyo kheyraadka biyaha ee dalka suudaan ayaa caddeeyey sida ay uga go'an tahay xukuumadda khartuum dadaalka midowda afrika iyo in dalkiisa uu sugayo jadwalka kulamada labageysoodka ah ee khubarada iyo kormeerayaasha caalamka ka hor inta aan la gaarin tobanka bisha janwari shirka wasiirada ee dowladaha masar suudaan iyo ethoobiya sidoo kale yaasir cabaas ayaa muujiyey walwal qoto dheer oo uu ka qabo ku dhawaaqisa wasiirka waraabka iyo korontada ee dalka ethoobiya ee ku wajahan dalkiisa in la sii wadayo hirgelinta buuxinta sannadkii labaad kaasoo gaaraya saddex iyo toban dhibic shan bilyan oo cubic miters oo biyo ah bisha juulaaya iyadoo aan wax heshiis ah laga gaarin arrimahaasi tallaabada ethoobiya ay qaadayso waa khatar toos ah oo ku wajahan biyoxireenka iyo nolosha dadka degan hareeraha webiga naayla ayuu yidhi wasiir cabaas isagoo carabka ku adkeeyey inaysan cidna ka qarsoonayn saamaynta taban ee buuxinta ugu horeysay ee bishii juulaaya sannadii ka taasoo sababi karta dhibaatooyin soo gaara xarumaha biyaha laga cabo ee caasimadda khartuum xiisadda biyo-xireenka ethoobiya ayaa soo bilowday sannadii kii tan iyo markii ethoobiya ay ku dhawaaqday in ay dhisayso biyo-xireenka ugu weyn qaaradda afrika taasoo ay ku sheegtay in ay koronto ka dhalinayso halka dowladaha masar iyo suudaan ay ka muujiyeen walwal ah in ay saameyn xun ku yeelanayso nisbada ay ka helaan qulqulka biyaha webiga naayla xuseen saxnuuni v o a qaahira
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba isha adu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a somaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
magaalada brisban ee gobolka queensland ee dalka australia ayaa xayiraad adag lagu soo rogay muddo saddex cisho ah kadib markii qof shaqaalo hoteel ah laga helay noocaa sida fudud ku faafa ee covid nneteen kaasoo ka dilaacay dalka u k ibraahim cumar baafo ayaa warkan melbourne nooga soo diray wasaaradda caafimaadka gobolka queensland ayaa shaacisay in muddo saddex cisho ah xayraad adag la saaray caasimadda gobolka queensland iyadoo laga xiray deegaamada iyo magaalooyinka kale kadib markii qof shaqaale ka tirsan hotel ay ku karantiilnaayeen dad ka soo gurya noqday waddanka ingiriiska oo dhowaantan laga helay nooca sida dhaqsiyaha u faafa oo ka mid ah cudurka covid waxaa qadka telefoonka kula xiriiray xasan bulxan oo ka mid ah jaaliyadda soomaalida magaalada brisbane ugu horeyna waxa aan weydiiyey goobaha xayiraadda la saaray ha ibraahimna walaale waa waxay ku saabsan tahay cudurkii u k covid nneteen ayaa laga helay hotel ka mid ah hoteelada brisbane sidaa daraaddeed baa maarata saddex beri ayaa loo saaray lockdown la geliyey marka xaafadaha la geliyey magaalada dhan lama wada gelina xaafadaha la geliyey waxaa ka mid ah brisbane moreton bay ipswich redlands and logan marka intaasaa la geliyey labiiyo tobankii xalay ayuu ka bilaabanhayey wuxuuna ku egyahay isniinta waa tahay marka waxaa la sheegay qof ka mida shaqaalaha hoteelka ay ku jiraan dadka ka soo noqday u k in cudurka laga helay cudurkanna waxaa la aaminsan yahay inuu ka duwan yahay kii la yaqaanay oo si fudud dadku ay u qaadaan walwal intee la eg baa dadka bulshada reer brisbane iyo reer queensland gaar ahaan soomaalidu ay ka qabaan arrintaas kii hore wuu ka duwan yahay waxaa la yidhaahdaa u k covid nineteen baa la dhahaa oo saas hadda manaha t v yaashii waxaas loogu soo qorayay dadka oo dhan waxaa lagu qasbay inay facemask qaataan oo maanta afka ay xirtaan xataa waxaa loo sheegay qofkii aan lagu arkin isagoo aan wadin af u xirnayn in la ganaaxayo ayaa loo sheegay marka aad bay dadka uga welwelsan yihiin ma aqaan sababto sababtoo waxay og yihiin ama dadka o dhan ba loo sheegay bay xanuunkan inuu ka daran yahay kii kale waa gartay marka gobolka queensland waxaan ognahay inuu yahay gobol ay aad dalku ugu dalxiisaan dadka kale ee degan wadankan australia waayo waxaa ku taala gold coast iyo iyo iyo iyo weliba xeebaha kale ee dalxiiska loo taga xilliganna waxaa lagu jiraa xilligii fasaxyada iskuulladu ay xiran yihiin ee gobolada dalka australia intooda badan ay u dalxiis tagaan gobolka adigoo aad ku nooshahay arrintaasi wax saameyn ma ku yeelanaysaa way ku yeelanaysaa sababtoo ah hadda gold coast oo kale way iska xireen brisbane dad ka imaanhayay way iska xireen xuduud dee yar bay leedahayo maaragtay waxay wasu wada furan yihiin marka gold coast waxa weeya meesha dalxiiska ugu weyn ee adduunka o dhan u imaadaan marka saamayn bay ku yeelanaysaa marka dhanka soomaalida haddaynu eegno xasanow waxaan la socnaa soomaali aada u fara badan inay degan yihiin magaalada brisbane gaar ahaan iyo masaajid badanna ay ku yaalaan oo soomaali ay leedahay arrintaas iyadana ka waran ha walaal soomaalidu way degan yihiin soomaali fara badan baa degan inkastoo dee magaaladu ay aada u weyn tahay oo sida hadda magaalooyinka kale ee soomaalidu halka xaafad iyo waxaas ay ugu aruursan yihiin ama ay isu doontaan middaan ma aha soomaalidu meel walbay ka degan tahay xaafad walba bay ka degan tahay middaan oo aad bay u kala firirsan yihiin soomaalidu marka soomaalidu kaleyda hadda intaan ka arkay awaamirtii la faray oo dadweynaha guud ahaan la siiyey way wada qaateen
australia ayaa aad ula dagaalantay cudurkan covid tan iyo intii adduunyada uu soo gaaray iyadoo weli aan la keenin talaalka cudurka covid wadankan australia ayaa haddana dowladdu isku dayeysaa inay maarayso faafidda cudurkan ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
haatanna dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo cabdilqaadir samakaab
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan koobka f a kaabka kubadda cagta ee dalka ingiriiska ayaa galabta iyo caawa la ciyaaraya kulamada caawa iyo galabta dhacayana waxaa ka mid a kan u dhexeeya kooxaha beraham wood iyo melwell everton waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee rotham united halka kooxda luton ay la ciyaari doonto kooxda reading norwich city waxa ay la ciyaari doontaa coventry city nottingham forest iyo cardiff city ayaa wada ciyaari doona jorley iyo derby county ayaa isku aadan halka kooxda blackburn rovers ay la ciyaari doonto kooxda kale ee doncaster rovers blackpool iyo westbrom albion ayaa wada ciyaari doona bristol roversna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda shevel united banley iyo milton ayaa isku aadan halka kooxda goldenham atlantic ay la ciyaari doonto kooxda bournemouth queensburg rangers iyo fulham ayaa wada ciyaari doona kooxda stokna waxa ay la ciyaari doontaa leicester city arsenal iyo newcastle ayaa isku aadan branford iyo midlesbra ayaa wada ciyaari doona halka kooxda manchester united ay ku aadan tahay kooxda watford southamptonna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee showsbury town laakiin kulankan ayaa la baajiyey lamana mudeynin wakhtiga la ciyaari doono koobka f a kaabka ayaa ka mid ah tartamada ugu faca weyn ee kubadda cagta ee qaaradda yurub iyadoo kooxaha ku tartamayan ay isugu jiraan kuwa heerka koobaad heerka labaad iyo heerka saddexaad dhinaca iyo dalka sbeinna kulamo ka tirsan horyaalka laliiga ayaa caawa la ciyaaraya kooxda sevilla ayaa waxay isku aadan yihiin kooxda real sociedad atlantico madrid iyo atlantico bilbow ayaa is arki doona halka kooxda barcelona ay u martiyi doonto kooxda garanada asasuna iyo waxaa wada ciyaari doona kooxda kale ee real madrid oo difaacanaysa horyaalka laliiga ee dalka sbein dhinaca kale dalka jarmalka kulamo ka tirsan horyaalka bundesliga ayaa la ciyaaraya kooxda bayer liver ayaa garoonkeeda waxa ay ku soo dhoweyn doontaa kooxda wender breman menis iyo waxaa wada ciyaari doona intred frankfort shalka eber afarna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kale ee havanam union berlin iyo wolfsburg ayaa isku aadan kooxda kale ee arbe lebsigna waxa ay la ciyaari doontaa kooxda brusi dortmond waana kulanka ugu adag kulamada toddobaadkan dhacaya ee horyaalka bundesliga ee dalka jarmalka dhinaca iyo dalka talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka seraaga ayaa caawa la ciyaarayaa kooxda beneveto ayaa waxa ay la ciyaaraysaa atlanta janowa iyo bolonyo ayaa isku aadan halka kooxda ac milan oo toddobaadkii lasoo dhaafay guuldaro kala soo kulantay kooxda juventus ay la ciyaari doonto kooxda torino ee ka dhisan isla magaalada ay ka dhisan tahay kooxda yuventus wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
markana dhegaystayaal dhinacii heesaha
intaasina dhegaystayaal waxaynu ugu idin baahintiina idaacadyada oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a waa xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan iyo barnaamij soo saaraheena bashiir abiikar oo idinle sidaas iyo nabadgelyo
Masada,